mutaanyo wuxuu ku yimid nin la odhan jiray rashiidka waawe rashiid xaaji nuure oo adeerqii allahu naxariistay oo hargeysa joogay aadna u ahaa raggii ilaa nasrullaahida halganka ku soo jiray ayaa waraaqii soo diray muddo afar iyo todobaatankii iyaga oo isagoo igu weydiinaya bal ummaddii soomaali galbeed ee xamar joogtay waxay qadyaddii u hayaan gaar ahaan salaadiintii iyo raggii odayaasha ahaa ama dhalinyaradii iyo waxgarafii dowlad soomaaliyeed waxay u hayso aniga oo iyagoo markaa wakti walba dhiilal laga soo sheegayo waddankii abaarta dabadheena ay iyaga kusoo horreysay waddankii oo gibir iyo maxaanku idhahdaa gabdha la kufsada iyo balaayo iyo baas oo dhanna ay ka jiraan dhulkii annagu waxaan usii waxaan ugu jawaaba bala ayaa wiil arday ah oon adeero ah oo la odhan jiray xasan maari xaaji nuure allahu naxariistee hargeysa ku dhintay isagoo ciidamada waagi dhawey waan weligii hargeysa arag oon diyaarada milatariga kusoo qoray ayaan marka waraaq ugu sii dhiibay gabaygii wuu dheeraaday wargubtaanya la yidhaha warbilaha tawfiiq xasanow guntiga waa adiga dhofu geegsadaye xasanow guntiga waa adiga dhofu geegsadaye wadiga sodalka u gingeman galaada waayiye gedee waxaan salaamee ducaan ku durbinayaa gadidkaad ku meel mari maaha gaadhisii dhaxaye waa diyaarad guuxdoo hawada kula galaryone way ku geyn arooryaba adoon daalku cagagoyne gegidii hargaysay ku dhigi goorqaboonaaye garoonkeedu waa durugsanye goob waxaad raacdo tagaasida gadaal toban miduun gaar ugaastayso gadda kuwa kan reer xamar dushaa kama guduudshani lix gambana maqaatee u dhiib ginigaad hayso dabadeed gunaa uu dhaco geerka fudusiidhe haggantano dumbulug jeero hoos faska horagoyo dooxu goolad buu leeyahay ayar gudub sidhe garwaaqsana jidkaad mari aduu ka garqab sugiye geesta bari u weeco dhabaha ugu garaardadhe rugta gacan libaaxiyo abbaar golaha meesha dhe goobta kaga hadhwaada heli mindhaa guurtiyo tubaane markii aad gasheed xaafadda cagaha gaadhsiiso adigoon gudguudayn oon iska balad ka gooshgooshin amaan gabodhan baararkoon geebqaxwaa doonan garan waayi maysida rashiid yahdi guurigiisa gadislayda xoolaha kobtuugu gada medhe qolka u garaabada ku cunoo gacalowa keedhe haddaan mawd gambiin oon horta godka lagu dhowin gafimaysidoo waadarkii ee joogsa gaararkiisa jigtaa hore salaan gacaltinimo gilgil midigtiisa ka gadaalla gabaygan ku faro gooni ugu tago awanguuna weyow fasira dulucda geeraare hagow gawdhi maansade adkee goohda iyo luuqda gudbiyo tixdan marinka dhowr gabanyow deelqaafka goldaloola iyo leexashiyo gadabsi hawyeelin guddoonsiika waawe adoon gaada ka habaabin warguracan rashiidow muddana gamay dhilay warguracan rashiidow muddana gamay dhilay gogoshii lay dhigay warangedhla qalan waayey warangelin dhaxalkii hurdada gilaladi waaye giddi maalin oo idil warangeel hargeeli waayey waraan shuqul gacma laga qabtiyo hawshay uga gigay jasiinkii oo anfacadii waraan goosan kari waaye waraan gobona dhuuniga liqmada guurta maarin waayey guhaadiyo calool xumo waraan gululubo suqmay waraan ciil gubtaan iyo hundhuro gibil madoobaade waran sii galiilyoon markaan guco xasuustiisa oon hadba godaal horliyo muruga doonayo yaa nolol gunteediyo ka helay geeskii cobolaydhe galool weyne dusha gubad habreed buurta guuradeeda garhka sallaaxa golihii tokeen gocay ku maarayay shawli suur garbada loo yaqaano mangalaheeda ulaagebiyadeediyo hundaha sidii ku gabmeersan gediga bawaadiyo wixii qudhac shir loo gaadho kuntaa ilaa gambaadhiyo hagoo gurarka maygaago gabagaba iglaaliyo martaa geliga hoos qada jaankii shiniiliyo malaa sabaadi geel joogay gobkii burqayar ceelkaan go-ayn dooxad garanayso ma guurtada dariiqadu halkay go-iyo dayrtilay gurigii dhanaaniyo qoriyo gilaa hareerteeda garbadiir gafuurkii xajiin gabri iyo saalun girgirada dirgaamiyo yabalu garowgii celweyne todguduud gadaamada samane godanka faaraysa goja iyo cireey iyo afmeer dhuxun gawaantiisa geel doox burqiya daaqatiyo jabadka ugulle gariiraha nagayliyo kariyo gindhidhiya baali balbalayti goohdiga la yidhi goobkii haramaayo garaamudhato goosima jarjara gararka haadame garaamudhato goosima jarjara gararka haadame gumburaha hawaasiyo kafiyo dadaar iskoyskooda diri dhabaha guuraaga raraan geedi koru dhaafo gugta adari gooshkii babuli gorayga daaciisa isgalaha boraaliyo degmada erar gadantalla jalaashiyo xadoowiyo intii waraqa gamaada gaxdaa shacaadiyo qundhudha xamaara guudkeeda gallay wixii fayaanbiirayiil garow la miidayey duudihii gurayskiyo mardhiyo jinacsay geesteeda galacda bankaa iyo jigjiga garab casoo muuqda gumaariyo dhurwaaliyo milmilo jarar gamaankeeda dhagax boor guduudada carada lagu gami maayo garaacane gahaydiimu weyn heli ganaaceeda garaskii dhadhiiniyo dardheer saga gabiibteeda gembiiyo malaykiyo intii guya lagu raaco gari go-an galka faafan ciinsayidka geestiisa gari go-an galka faafan ciinsayidka geestiisa gumanguna gadiya ciidiyo wixii qaybta gaaladiida gari go-an galka faafan cinsayidka geestiisa gunagadiya ciidiyo wixii qaybta gaaladiida gacsanaha bullaaliyo darkay godir muhonayse sasabanihii loo guuli jiray gamashi dayradka inta haragingiman iyo ballida goor kastaba dhansan dhumbiis iyo qoriir iyo danood gudubsan ka caado gumashaaga dooliyo banaandohiyo gaafowba goosaygii rakaaliyo harweyn gowla laha tomo giftimada shilaabiyo wardheer giftimada shilaabiyo wardheer jidhacle giirkiisa goonkii dalaadiyo tulliyo gocosadii daare godeeyiyo qallaafiyo webiga gacamadiisoo dhan wixii gowlahayd beelintaa wagadow jabandhe gurayo waxmarbaa sidii cawlugaa siraydhe waagii guduutaba colbuu gelinayaa reerdhe gunaa iyo waxaa lagu dirqiyay gibir naftoodiidhe guluufiyo waxaa lagu baxshaa gaasas xoog badandhe garnayliyo rasaas baa harhkii lagu garaacadhe wala gabagabeeya cidii unagaasirandhe raggii wada gumaado mahadhingeesi diriradhe gurboodkiga waa uu eenkii dhalay gowra mariyandhe gabdhahay dilaasheen bognaha dhigu gobolayndhe goblan baa ku dhacay khayradii tallay gobolkaas dhe gaajo iyo harad baa u dheerlaynta gaalada dhe gufarkii ka hadhay baa hibay gabax la joogeendhe waa gelgelin habaas weyn dhulkii geedaha lahadhe geyigii barwaaqada ahaa waa abaar gubandhe gurdun weeye jeermaal wixii giigsanaan jiray dhe gorof buu xareeriyey yiqiinuma godla nefdhe wax gadhoorsan qaabiyo ma jiro gaari luula tadhe godays looma qodo haamihii gocoyadahaadhe macaluulgayoonka dadkii goofay oo madhaydhe gabaldhaciyo waa beri kunbaa ubadkii geryoondhe gudurigu cadkoodii intuu goya sari waadhe wargeesaaska naagaha ka bixi galowgi jitiifdhe gurmad dashaana waayiyo xigaal hillamow galadhe gargareeba mooye ma jiro gacalu qiroondhe uun kalow garbeey iyo balda geeshu taakulaye gaashaan qaadahoodii kaca gulla jaabacaydhe giddigood wax dhiidhiya maliyo guuta ficiloondhe kuwii guulu soo hoyn lahaa gumac ma turandhe cuna buur gufaacoon lixliyo tumis gaaban galsan ustar gaaban jirjirgeedh qarxiyo gabas maqataandhe gashigooda nimankii dhunsaday galab ma doontandhe inta ay gadoodaan marqura dakhar ma gaystandhe bumbislayda xabashaad magliga kuma garacshaandhe gumaystaha dalkeennii hantiyey godobtii loo daadhe gumaystaha dalkeennii hantiyey godobtii loo daadhe soomaalida galbeed waxay noqdeen guduunan dhaabnayndhe waa udub gulcuubliyo hangool hangantalahaynde waa saawirgaga oo afkii gaatilmoo jabaydhe waduu laga gufeeyon dhagaha maqal ku gaadhaynde qalbiga galloobo nabdigu waa gunad samaydhe anunbaa gariyo begeelu tumiyo gurtayda lahe anunbaa gankin raaca oo araggoosta lahe inay aanadoodii gutaan waa ka garanuugdhe cuqaal ganacyo weyn iyo suldaan magac garaadoo dhan cuqaal ganacyo weyn iyo suldaan magac garaadoo dhan dalabaad gabgabliyo ugaas lagu garwaan laysto inay gool rashiido u dhashaan waa habeen guraydhe garun guriya mooye wax kale uma goleeyandhe sidii bay gadoodii shaxaad go-a u faytandhe gees garaaca sidii bay nadalo midugu fadhaandhe gees garaaca sidii bay nadalo midugu fadhaandhe sidii bay ugaadaan taleex gogo kay bididhe jawsaha sidii bay jubuun hamsi kala geyndhe sidii bay kuraasaynangeyin ugu gardadaandhe gubeernada sidii bay waruunula guuleeyandhe sidii baynu kala gaabinayn galid xafiisadhe gab noqdooyin sidii buu midiba midugulalaadhe waxsaygalaga waaweera badan gabi dhacan sheegay waxsaygalaga waaweera badan gabi dhacan sheegay gooramaha hore waxaa igala sii giiran waa dhowr guulta rosay ku timidaan la garanayndhe ardigeenni soo gudub wixii doobu gaamuraye dhalintii gobayn lahayd dalkii jiidan soo galaye wayaga gidaarada tan xamaar kumangandoodaane isgadaafin wayaga kumaan giirka dheer fidine kumayaalisgiijini wakaagaatin suuqyadaye muruqoodu geestuu layahay aan la garanayndhe kuwii galay iskuulkeen lahayn gobolkan way dhami kuwii galay iskuulkeen lahayn gobolkan way dhami goortay habyeen bay dhan kale golay u qowqeene aqoontoodu geestay labahay aan la garanaynbe gallad malaa jaamici minoo kaalintii gabaye way gara mareen wadar xaqii loogimaamadaye cilmigoodu geestuulayahay aan la garanaynbe culimadii jahaad inay galaan lagu golaynayay culimadii jahaad inay galaan lagu golaynayay ee iyagu si gooniya niskii wada garwaaqsiisan waxay faralka uga gaabsadeen yaan la garanaynbe askaraha garaadada taxdee gardiga cayaari in gubaabada bixi inaba camal guhaadaynin warankoodu geestuulayahay yaan la garanaynbe kuwa ganacsanaya rogrogan goolashiiyo modka ee ribixu guuraynaya shilinu guulaya waxgalkoodu geestuulayahay aan la garanaynbe aan hadalka gooye waxaan kugu gaban gabshay aan hadalka gooye waxaan kugu gaban gabshay ujeedada gamuure waxaan kugu gaban laacshay iyayla gurguurane waxaan goodii ku idleeye halhayskii gaboobiyo murtidii gudcaduu u sheegay halhayskii gaboobiyo murtidii gudcaduu u sheegay golcasay sagaartii haraad geedka hooganaysay in galoonna dhaan ugu maqnayn baan gadeednahaydhe in galoonna dhaan ugu maqnayn baan gadeednahaydhe in galoonna dhaan ugu maqnayn baan gadeednahaydhe kaasi wuxuu ahaa sagaartii uusan dhaanku u maqnayn mowqifka uu ka hadlayo maantadan aan joogno oo dadku ku sugan yahay weliba mowqif ka sii xun oo kasii adag oo gaaladii ay dhex gashay dadkii way kala qafaalatay oo ilaa iyo soomaali galbeedaha jamhuuriyaddii la isku darsatay tigreegii kabaha la-aa